galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa sabti sideedda bisha oktoobar sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o e somaali dotcom saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o e waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay xirayaan goobaha baraha bulshada ee lagu faafiyo fikradaha xagjirka ah
haddaba dowladdu iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeeda ay gaartay waxa ay maalmihii la soo dhaafa bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada ilaa hadda afartan iyo siddeeddii saace lasoo dhaafay waxaa la xihay in ka badan afartan fadhi oo isugu jiray baro facebook iyo kuwa twitter ah
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan urur goboleedka igad oo ka shiraya cuntayrada ka jirta waddamo badan oo afrika ku yaalla oo abaaro ay saameeyeen ugu dambayntii waxaan soo saarnay communike ama warmurtiyeed oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa waxaana ka soo qayb galay deeqbixiyaasha waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo iyo horumarinta ayagoo ballanqaaday in communikega wax ku qoran laga caawiyo igad
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka hambalyada heesahana waa dhegeysan doontaan marka hore isuku soo dhowaada warkii qaraxyo isxiga ayaa gelgeliyay magaalada kharkif ee bariga ukrain kuwaasi oo cirka uu isku shareeray qiiq aad u badan waxaana ka dhashay qaraxyo labaad oo xiriir ahaa qaraxyadana ayaa yimid saacado kadib markii ruushka uu xoojiyey duulaanka sii xumaanaya ee uu ku hayo dalkaasi ukrain goobaha uu sida sharci darrada ah uu ula wareegay halka dhimashaduna ay gaartay afar iyo toban qof oo ku dhintay gantaalo hore loogu weeraray dhismayaal dabqi ah oo ku yaalla koonfurta magaalada zabro iyo hiziya duqan magaalada kharkif tirekhofa ayaa waxa uu ku sheegay telegram in qaraxyadii aroortii hore ay ka dhasheen gantaalo loogu garaacay bartamaha magaalada waxaana uu sheegay in qaraxyadaasi uu ka dhashay dab qabsaday mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee magaalada iyo dhismo aan la deganayn iyadoo uu canaan u jeediyey madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo sida uu u dhaqmayo iska hormaadyadii hubaysnaa ee ugu xumaa yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka guddiga nobel ee norway ayaa abaalmarinta nabadeed ee nobel waxa uu siiyey hay-adaha xuquuqul insaanka ee dalkaasi iyo ukrain iyo dhaqdhaqaaqo ku xiran dalka belarus ee ay xulufada yihiin ruushka ciidamada israa'iil ayaa toogasho ku dilay laba falastiiniyeen ah sabtidii israsaaseyn ka dhalatay weerar ciidamadu ay ku qaadeen daanta galbeed sida laga soo xigtay israa'iil iyo falastiin iskahorimaadkii ugu dambeeyey ee labada kun iyo labaiyo labaatanka ayaa waxa uu ka dhigay sanadkii ugu dhimashada badnaa ee dhulkaasi la haysto ilaa iyo labadii kun iyo shan iyo tobankii weerarkaasi waxa uu ka dhacay xerada qaxootiga ee jinin ku taalla waqooyiga daanta galbeed halkaasi oo ay ka dhaceen iska horimaadyo soo noqnoqday oo u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo dabley iyo dadka deegaanka xerada ayaa waxaa lagu yaqaanaa inay tahay goob ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka falastiiniyiinta waxaana inta badan halkaasi ka howlgala ciidamada israa'iil saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegay in askartu ay xerada galeen maanta aroornimadii oona isku gadaameen guri muuqaalo lagu faafiyo baraha bulshada ayaa waxaa laga maqlayay rasaas leysweydaarsanayo wasaaradda caafimaadka ee falastiin waxay sheegtay in laba dhimasha iyo kow iyo toban dhaawac ah ay jiraan oo saddex ka mid a ay xaaladoodu liidato wakaaladda wararka ee wafa ayaa sheegtay in labada qof ee dhintay ay ahaayeen wiilal toddobiyo toban jiraa afhayeen u hadlay bisha cas ee libiya ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo toban meyda la helay kadib markii dooni ay muhaajiriin saaraayeen ay ku degtay xeebaha galbeed ee dalkaasi afhayeenka oo magaciisa la yidhaahdo towfiiq ashukri ayaa sheegay in maamulka maxalliga ah ay ku wargeliyeen kooxda gargaarka meydadkaas waxaana uu sheegay in la soo saaray meydadka lana geeyey cusbitaal halkaas oo lagu baarayo si loo ogaado waxaa sababay dhimashada muhaajiriinta ayaa si joogto ah waxa ay isugu dayaan in ay ka gudbaan badda mediteraneanka ee dalkaasi libiya si ay u gaaraan xeebaha yurub doontaasi ayaa ku degtay meel u dhow magaalada sabrata ee galbeedka dalkaasi libiya halkaasoo ah goob ay ka soo bilaabaan muhaajiriinta afrikaanka u badan socdaalkooda halista ah ee ay ku marayaan badda mediteraneanka warkiina dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay laba qaraxa oo la sheegay inay ka dhasheen miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay jidka taga deegaanka galgala ee gobolka bari puntland qaraxyadan ayaa waxay sababeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray ciidamo ka tirsan p m p f wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay boosaaso barqanimadii maanta ayaa laba qarax oo isku xiga waxa uu kan ugu horeeya haleelay gaari ay saaran yihiin ciidamada b m b f oo ka yimid dhinaca buuralayda galgala waxaana ku dhaawacmay shan askari sidoo kale waxaa qarax miino dhulka lagu aasay uu haleelay gaari ciidan oo ay saaran yihiin ciidamo b m b f ka tirsan oo u soo gurmaday askartii waxyeelladu ka soo gaartay qaraxii hore sarkaal ka tirsan ciidamada b m b f oo ka gaabsada magaciisa ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxa dambe ay ku geeriyoodeen afar askari halka qaraxii horena uu sheegay inay shan askari ku dhaawacmeen xarumaha caafimaadka magaalada boosaaso ayaa lagu dabiibayaa shanta askari ee ku dhaawacmay qaraxa miinada dhulka lagu aasay ma jirto cid sheegatay labadan qarax ee geystay dhimashada iyo dhaawaca askarta ka tirsan ciidamada b m b f maamulka puntlandna weli kama hadlin qaraxyadan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dembi tahay faafinta wararka kooxda al-shabaab sida hanjabaadaha muuqaalada khatarta ah iyo faafinta afkaartooda wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala ayaa maanta saxaafadda u sheegay inay xireen afartan goobood oo baraha bulshada ay ku lahaayeen shakhsiyaad fariimaha xagjirka faafiya wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa dagaal xoogan kula jirta al-shabaab waxayna dowladdu hadda ay qaadaysaa tillaabooyin kale oo ku wajahan kooxda kursimaha wasiirka warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka cabdiraxmaan al cadaala ayaa sheegay in dowladda soomaaliya dib u aqoonsan doonto faafinta wararka al-shabaab ee la xidhiidha cabsigelinta muuqaalada khatarta iyo faafinta afkaartooda jaraa'id ee maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta saddexaad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ah ama cabsigelinta in la faafiyo sidaas daraaddeed dowladda soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan farriimaha khawaarijta nuuc kastoo ay yihiin go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dowladdu u gaartay qaybo ka midoo ay fuleen qaybana ay dhimanaayeen sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan warbaahinta soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldembiyeed nuuc kasta oo la xidhiirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in farriintooda la gudbiyo wasiir cadaale ayaa sheegay in tillaabo ay ka qaadeen ku dhowaad afartan fadhioo baraha bulshada ah oo al-shabaab ay isticmaali jireen
haddaba dowladdu iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeeda ay gaartay waxa ay maalmihii lasoo dhaafa bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada ilaa hadda afartan iyo siddeeddii saac ee lasoo dhaafay waxaa la xihay in ka badan afartan fadhi oo isugu jiray baro facebook iyo kuwa twitter ah waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xidho oo hawada laga saaro qaar ka mida ablikeeshinada ay argagixisadu isticmaalaan iyo sidoo kaleeto baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan websaytyada iyo kuwa kaleeto oo iyagana aan rajaynayna insha allahu tacaala in la dhammaystiro marka taasi waa tillaabada ilaa hadda fushay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka soomaaliyeed oo aan ku wargelinno dad badan ayaa iyaga oo aan ogayn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsanayn waxaa dhex mara faafinta farriimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan ogeysiinno dadkeenna sharafta badan nuuc kasta oo ay yihiin in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyey fikirkaas ay dowladda soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dembi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiirka ayaa sheegay in qaraarkan uusan ka dhignayn aburinta qoritul qowlka islamarkaana dowladda soomaaliya dhowrayso qodobka dastuuriga siddeed iyo tobanaad waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo oo dadka soomaaliyeed u sheego dowladda soomaaliya sida uu dastuurkeedu jideeyey waxaa ka go'an ilaalinta mabaadi'da xorriyatul qowlka waxaan rabnaa inaan caddayno arrintaani lama xidhiirto xorriyatul qowlka waa naga go'an tahay sida ku cad qodobka siddeed iyo tobnaad iyo sharciga saxaafadda labadaba in aan si dhammaystiran ugu hoggaansanno oo dowlad ahaan aan u ilaalinno wax kasta iyo wixii la xidhiira xorriyadda bini'aadamka in ay dadku aragtidooda siyaasiga ah iyo aragtidooda dhaliisha ah iyo tooda toosinta ah si madax bannaan u cabbiraan laakiin taas laguma soo dhex qari karo mana oggolaanayna in lasoo dhex marsiiyo fikirada argagixisada iyo maaragtay nimanka khawaarijta ah ee bini'aadamkaoo dhan dilaaga u ah al-shabaab iyo khawaarijtu ma aha xisbi siyaasadeed ma alaha aragti siyaasadeed ma aha dad ogol inay fikir iyo aragti ay leeyihiin oo lagala doodo waa dad aragtidoodu ay ka bilaabato dil aragtidooduna ay ku dhammaato dil sidaas daraaddeed waxba kama duwana cudurrada dilaaga ah ee dunida soo mara oo coronavirus ugu dambeeyo wasiir cabdiraxmaan al cadaale ayaa weydiiyey siday dowladdu u rabto inay ula macaamiisho saxaafadda markay timaado sheegidda wararka la xidhiira al-shabaab ee ku qotoma dagaalada waxaan kala jeednaa cabdiqaadir saxafiyiin baa nahay adduunyada argagixisa soomaaliya keliya kama jirto meelo badanay dunida ka jirta si loo tabiyo ayaa jira waxaa jira wax qawaaniinta saxaafadda ee adduunyadu ay ogoshaha oo la tebin karo iyo waxaan la tebin karin wixii qawaaniinta iyo shuruucda ay weliyaasha iyo saxafiyiinta u oggol yihiin waa ku dhiirigelinaynaa umana haysan waddanka dagaalaa ka socda in dagaal socdo oo dagaalla dhaceen waa wax caadiya waa war waa la sheegi karaa wax laysku khilaafsan yaha maaha laakiin al-shabaab dad ay googoynayaan oo ay madaxa ka goynayaan in la faafiyo taasoon inta badan ka dhicin warbaahinta warbaahinteena inta badan kama dhacda rasmiga ah waxaan u jeednaa farriinteenna xooggeeda ay ku socotaa waxay tahay warbaahinta aan rasmiga ahayn ama baraha bulshada ayaan ka wadnaa sidaasoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay waad arkayseen dad bini'aadam ah oo inta la dilay xitaa cawradoodii iyo madaxyadoodii oo go'an ay soo saareen waxaan ka hadlaynaa waa waxaan sharciga adduunka meelay ugu qoran tahay jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan sheegay in qof walba oo siiya taageero nooc walbay ahaataba al-shabaab uu yahay cadow ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow beesada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kana jira cadow waa meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay dowladda soomaaliya ayaa xilligan dagaal kula jirta al-shabaab waxaana dagaalku ka socdaa qaybo ka mid a gobolada kaasoo dowladdu garab ay keenaysa dadka deegaanka waxaana dowladdu hadda ay sheegtay inay rabto inay kala dagaalanta al-shabaab jaho walba suuragala cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mas-uuliyiinta wadamada urur goboleedka igad iyo bahwadaagtooda taageera ayaa soo saaray baaq ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa cuntayrada ka dhalatay abaaraha iyo roob la-aanta wadamada urur goboleedka igaad oo warmurtiyeedka ay soo saareen madaxda igaad kadib shir ay ku yeesheen magaalada nairobi ayaa waxa ay sheegeen in in ka badan toban milyan oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay u geeriyoodaan nafaqadarro ka dhalata ama ka timid cunto la-aanta ka jirta wadamada igaad warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray khadar maxamuud xareed
shirkan ay magaalada nairobi ku yeesheen xubno ka tirsan wadamada urur goboleedka igad iyo saaxiibadooda hay-adaha iyo ururada caalamiga ah ee taageera igad ayaa ahaa mid ay baaq iyo fariin culus oo qayladhaan ah ay wadamada igaad ugu dirayeen caalamka intiisa kale taasoo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka cunto la-aanta ah ee ay wajahayaan malaayiin qof oo ku nool wadamada urur goboleedka igad dhibaatadaasoo ka dhalatay abaaraha iyo roob la-aanta dabada dheeraaday ee sannadihii lasoo dhaafay ku dhuftay wadamada igad warmurtiyeedka ay gabagabadii madaxda igaad ka soo saareen shirkooda magaalada nairobi ayaa sidoo kale lagu sheegay in in ka badan toban milyan oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan nafaqadarro xaaladaasoo hadda ay ka jirto ilaa lix waddan oo igaad ka tirsan kuwaasoo ay ka mid yihiin soomaaliya ethoobiya kenya iyo uganda soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee ay ka jiraan dhibaatooyinkan dhanka bani'aadinimada ah ee ka dhashay abaaraha iyo roob la-aanta waxaana shirkan soomaaliya ku matalayay wasiirka beeraha dowladda federaalka ee soomaaliya axmed madoobe nunow oo v o a u sharaxaya sida ay igaad doonayaan inay ku wajahaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadan dhanka cunto la-aanta ah ee ka jirta wadamada igaad dhibaatooyinka dhanka cunto la-aanta ah ee ka jira wadamadan ayaa soo jiitamaysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay cunnayarida oo ka jirta ama crisaska cunnayarida ee ka jirta caalamka iyo abaaraha abaaraha oo soo laablaabtay oo laga baqaayaba inay macluul qaarkood isbedelaan iyo wixii laga qaban lahaa marka waxaa soo baxday in gargaar keliya aanan lagu xallin karin arrimahan soo noqnoqonayo oo laga abbaaro dhinac gargaarkii lagu agwado horumarin si looga hortegi lahaa abaaraha soo socdo ayadoo laga shaqaynayo laga abbaarayo dhanka oo amniga laga fiirinayo iyo in loo abbaaro si oo igad ahaan region ahaan uusan hal wadan ee ku koobnayn dhibkan uu saameeyey meesha ugu badan uu saameeyeyna caalamku ay tahay wadamada ku bahoobay igad oo boqolkiiba labailabaatan dhibka ka yimid abaaraha iyo saameyntooda iyo cunayarada ay ku dhacday igad iyo wixii laga qaban lahaa ugu dambayntii waxaan soo saarnay communike ama warmurtiyeed oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa waxaana ka soo qayb galay deeqbixiyaasha waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo iyo iyo horumarinta ayagoo ballan qaaday in communikeyga wax ku qoran laga caawiyo igad madaxda wadamada urur goboleedka igaad ayaana horey u yeeshay shirar kala duwan oo noocan oo kale ah oo ay baaqyo ugu dirayaan beesha caalamka haddaba maxay tahay muhiimadda shirkan oo u leeyahay wadamadaasi oo ay sannadihii lasoo dhaafay ay aad ugu soo laalaabteen dhibaatooyinka xagga cunto la-aanta ah ee ka dhashay abaaraha kusoo noqnoqday wuxuu u leeyahay wuxuu caalamka indhaha kusoo jeedinayaa dhibaatada inay ka jirta soomaaliya soomaalina aysan ku ekeen oo ay ku jirta wadamada igad marka soomaali ahaan intaan u abbaari lahayn in aan haysanno aanan u abbaarno region ahaan iyo igad ahaan inaan u abbaarno waxaanu filaynaa inay wax badan ka soo bixi doonaan hadduu allidmo oo looga hadla wax looga qaban doono keliya ma ahane abaaraha si looga hortegi lahaa abaar dambe inay dhacdo waxaa laisku agwadayaa si aysan dhaqaalaha ay bixinayaan doonarka keliya loo wajihin gargaar keliya lagu dhammaynin oo dhinacana hal gacanna gargaarkii wax looga qabto ay muhiim tahay dhinaca kalena sidii looga hortegi lahaa oo adkaysiga loo arrimaha resilienska la yidhaahdo oo adkaysiga afooyinka loo xoojin lahaa iyo sidii loo heli lahaa mashaariic waaweyn oo wax soo saarka si mustaqbalka wax loo qabta abaarahan soo noqnoqday iyo arrimaha cimilada isbedelo ayaga xataa wax loo qaban lahaa xaaladan ayaa laga walaacsan yahay inay uga sii dari karto cabsida laga qabo baaqashada roobabkii xilliga dayrta ee la sugayey colaadaha iyo weerarada kooxaha argagixisada ee ka socda qaar ka mid ah wadamada igad khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa kan cabdiqaadir maxamed mursal
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay dhegaystayaal xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay tallaabo ka qaadayso ciddii u hogaansanta ama fulisa amarada al-shabaab ee ah in dhaqaalo laga siiyo ganacsiyada kala duwan ee dalka wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya axmed maclin fiqi ayaa sheegay in al-shabaab uu wakhtigooda dhammaaday haddana dowladda ay la xisaabtamayso cid kasta oo amaradooda fulisa gaar ahaan shirkadaha kala duwan ee ganacsiga iyo hantiilayaasha dhismaha ka fuliya dalka shir jaraa-id oo xafiiskiisa uu ku qabtay ayuu wasiir fiqi hadalkan ka sheegay
in la qaataa amarka kooxda argagixisada ee al-shabaab wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dembi ah oo qof cunug xun ama kooxda argixisada qof ka tirsan oo asaguba dhuumaalaysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xoogsatada ah runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladda u dulqaadanan inay tahay waxaan faraynaa marka in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan iyadoo ciidamadu ammaanku ay runtii tallaabada ku habboon ay ka qaadi doonaan kooxahaas argagixisada ah ee kusoo xadgudba dadka muwaadiniinta cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana runtii waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah kooxaha argagixisadaana runtii way jabeen hadda cidda amarkeeda qaadanaysana waa cidan ka warhayn xogta cadowga argagixisadaa mana dhici doonto inay dad dambe oo soomaaliyeed ay u hanjabaan marka waxaan mar labaad ku celinaynaa in dhammaan dhismayaashii socday ee kooxahaas argagixisada ah fariimahooda lagu joojiyey in la fasaxo oo maaragtay ay dhismayaashii socdaan dadkii quutulyoomkooda ka heli jirayna inaan shaqadaas laga xayirin
haddaba dowladda soomaaliya awood ma u leedahay wakhtigan inay sugto amniga dadka ay digniinta u jeedisay si ay u fuliyaan awaamiirteeda su-aashaasi ayaa weydiiyey taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya janaal cabdiraxmaan tuur yare oo hadda ku sugan dalka britain dowladda mar kaste waxaa mas-uuliyaddu ka saaran tahay inay amniga muwaadiniinteeda mararka qaar oo xaaladahan oo kala jiraan oo dembiilayaasha lala dagaalamayana inay si gaara oo dembiilayaashaasu ay waxyeelay karaan muwaadiniinta iyo ganacsatada inay si gaara amnigooda u sugto waa waajib waxaana isleeyahay waa mas-uuliyad laakiin digniinta tan ee dowladdu maanta soo saartay waxay daaran tahay in kacdoon shacab oo dowladdii kaabaya oo cadowga laysaga qoraynayo oo al-shabaab laysaga qoraynayo uu maanta bilowday marka in shacabkii qaybno ay kacsan tahay shabaabka la dagaalamayaan qaybna ay canshuur siinayaanoo qaybtaas kacday wixii lagula dagaalamayay ay rasaastii ay gedayaan suuragal maaha marka marmarsimo ma noqon karto dowladdu amnigeena dugi kartaa suuragal inay marmarsimo noqoto marnaba suuragal maaha ninka ganacsatada ah si uu u badbaado canshuur bixinaya wuxuu la mid yahay nin gedaya dadka shicibka ah ee deegaanada kala duwan ka kacay bahdilka shabaab ay u geysteen rasaastii lagu dili lahaa oo lagu baabi'i lahaa ningadaa taana sax ma ahan dowladda siday hadda ku sugi kartaa amniga ganacsatada awooddeedana intay la eg tahay si ay u sugto ammaanka dadka ay u jeedisay digniinta dowladdu waxaa laga rabaa inay maadaama ay amaradaas soo rogtay inay foojignaan gaara gasho waxaa laga rabaa inay meelaha ay amba xarumaha ay baadda ka qaadi jireen inay si gaara intelligence si gaar ah iyo ciidamo madaniyahoo ay ka abaabusho oo difaaca meelahaas inay si gaara u xoojiso goobaha suuqyada iyo hoteelada iyo meelaha kale muhiimka ay cadowgu ka qaadayeen baadda oo haddana amar dowladdu ku siisay in in la joojiyo oo hadafka u noqon kara cadowga dowladda mas-uuliyad gaara baa ka saaran inay amnigaas amnigooda sugto shakhsiyaadka inay amnigooda sugto waa mas-uuliyad baa ka saaran laakiin shaksi amnigiisa waxaa lagu sugi karaa inuu isagu wax soo sheego uu yidhaahdo waa lay handadayaa telefoonkan baa layga handadayaa qofkaasaa i handadaya qofkaas oo shalay baada iga qaadi jiray baa maanta haddana i handadaya way yaqaanaan dadkii baada ka qaadi jiray dhaqaalahooda ganacsatada haysa waan ognahay shabaab dhaqaalahoodii baa xamar wareega dad ganacsataahoo waaweynoo la yaqaano ayaa dhaqaalihii ku magacaaban laakiin dhaqaaluhu dhaqaalo shabaab waa waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin in la sheego si hadhow dowladda ay ugu fududaato inay amniga shaksigaa sugto dhaqaalihii cadowga lagu taageerayo oo maxaa rasaasta lagu gadayana ay u baajiso dalkuna amni u helo
ugu dambeyntiina ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhintay saddex qarax oo ismiidaamin ahaa oo toddobaadkan ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a in qaraxyada loo adeegsaday baabuur lala beegsaday xarunta lamagalay oo fariisin u ah maamulka hirshabeelle iyo dhabarka dambe ee saldhigga booliska magaalada beledweyne dadka ku dhintay qaraxyada waxaa ka mid ahaa wasiirkii warfaafinta maamulka hirshabeelle sakariye hure iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan abuukar sheekh maadey kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan waxaana afhayeenka maleeshiyada kooxda al-shabaab cabdicasiis abuu muscab uu sheegay inay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah qaraxyadii u dambeeyey iyo dagaalada ka socda gobolka hiiraan ayay haddaba falastiin axmed iimaan ka wareysatay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan ugu horreynna waxa uu faahfaahiyey khasaarihii qaraxyada maanta khasaaro ba-an oo dad masaakiina iyo dad mas-uuliyiinaba isugu jira ayaa dhacay ilaahayna naxariistii jannaha ka waraabiyo intii dhimatay inta noolna ama dhaawacantayna ilaahay ha u goobadhayo taa hadda intaa loo gudbo al-shabaab waxay noqdeen virus dilaa ah oo aan cidina ka badbaadayn oo ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda caadaystay qof kastoo soomaaliyahuna inuu yidhaahdo cidibma aado oo indhaha laga daawado ayaa caado laga dhigtay arrintaa anagoo aragti ka duwan qaadanayna markii madaxda soomaaliya ee federaalku ay ku baaqeen in dagaal lala galo shabaab waxaan joogay degmada murtabaan hawshaas maalintaas dagaal kolkaasuu ka dhacay waan ka bilownay dad badan oo soomaaliya ayaa dagaalka galay annagana waxaan ku dagaalamayna waxay ahaayeen ciidanka la yidhaahdo dib u xoreynta deegaanka oo markii hore macawisleyda la dhihi jiray iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo yacni inta badan la iska berberdirinayay meeshii la qabtana waxaa gacan kuhaynteeda la wareegayay ciidanka dib u xoreynta sidaan dagaalka ku wadnay sidaasay ahayd guulo badanna waanu kasoo hoy dhul intee leeg ayaad ka qabsateen al-shabaab tan iyo markii aad dagaalka bilowdeen waxaanu ka qabsanay degmada mutabaanaanu ka saarnay degmada maxaasiyadaanu ka saarnay degmada beledweyne oo dhinaca galbeedka xoogaa yeeray uga dambeeyaan maaha ayadana waa ka saarnay boolo barde gaarigan beledweyne uga baxaan boolo barde ku tegay awalna markaan bilaabayna dagaalka etoobiya ayaan dhex maray kelinka shanaadaan maray feerfeeraan ka galay laba baar meeshii laceerreed baan kasoo yani kasoo leexday halkaasaan degmada mutabaan kasoo galay oo waddo aan maro iyo meel aan hawl ka qabto midna ma jirin dul aada u ballaaran sideedaba degmada jalaksi ayaa wax gacanteeda oo weliba qaybo ka mada lahayo ayaa wax gacantooda ku dambeeya hareeraheeda ayaa laga arkaa dhul badanna magaaladana waa la hayaa marka intaas ayaa ayaa ayaa laga saaray dhulka intaa la eg eighty percent boqolkii siddeetan iyo shan waa laga saaray
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte oo u warramayey falastiin axmed iimaan dhegaystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan barnaamijka waxaa idiin haya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caasho ibraahim aadan warqadda ugu horraysa caasha oo ah hambalyo dhalasho waxaana nasiib u helay dadka kale ah faadumo maxamed kediye iyo cabdulqaadir maxamed kediye xaawicuud maxamed kediye maxamuud maxamed kediye sayid cumar maxamed kediye iyo bilkhayr maxamed kediye xadigo maxamed kediye iyo zakariya maxamed kediye iyo maryan maxamed kediye dhammaan reerahooda iyo caruurtooda iyo abacali maxamed iyo hooye khadiijo macalim iyo caaisho noogsane iyo saygeeda cabdisamed iyo ramla iyo maamo maryamo luul cismaan waa dhowr iyo saygeeda abuubakar iyo caruurtooda oo kale ah adna iyo maryama iyo qaali cusmaan waa dhowr iyo cabdirasaaq cusmaan waa dhowr iyo xaaskiisii iyo caruurtooda waxaa kaloo dadka dhambaalkana diraya ku jira cabdiqani maxamed sheekh cali iyo maxamed cabdinuur iyo xaaskiisii iyo wiilkooda cabdinuur iyo weliba bashiir cabdinuur maxamed iyo xafsa cabdinuur maxamed iyo faadimo cabdinuur iyo maa-ida cabdinuur caaisha cabdulqaadir iyo nawaal cabdinuur iyo saygeeda xasan iyo qoyska reer maxamed abtidoon dooli oo kala jooga baa layidhi dalka soomaaliya iyo dalalka kale ee kale ah kanada maraykanka ingiriiska iyo sweden dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdinuur maxamed kediye oo ah saxafigii iyo bahjaac cali maxamed oo koob iyo labaatankii bishii sebtembar ee sanadkan labada kun labaiyo labaatank ay inani ugu dhalatay banaadir hosbitaal ee magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey khadiijo cabdinuur maxamed waxaana leeyahay khadiijo noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaal tahniyeed mehera waxaa diraya cabdiqani sheekh maxamed cismaan cabdiraxmaan abikar iyo xuseen aadan cabdulle kaynaan ku magac dheer cabdulqaadir cali cilmi barabac baa layidhi iyo cabdi sheekh xasan iyo haweeye cismaan cabdiraxmaan iyo shukri jiinow faray iyo xaawo cismaan jeelle maxamed cismaan cabdiraxmaan iyo cadow cali suubow dhammaan asxaabtan oo ku sugan magaalada jowhar waxay tahniyad halkan uga dirayaan axmed cabdulle cali diite iyo farxiyo salaad maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada jowhar sagaal iyo labaatankii bishii sebtembar ee sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa xaggeena baa layidhi meherkaasi waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii horseeda aqalgalka loo ayo ee awlaadda baarigana lagu kala helo heesta ugu horraysay barnaamijka ee dhegaystayaashaan u soo qabanaynana waa heesta nagaadi cabdinaasir macalin siciid iyo hibe maxamed codadkooda
nafadhaladayaaliyo ilcaana iyo wiil nafadhaladayaaliyo ilcaana iyo wiilna iyo wiil kii lagu nasti lagu nagaadi lagu nasti lagu nagaadi wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo inaagayn allahayo inaagayn wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo inaagayn allahayo
dambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqaya dadka kale ah ismaaciil macalin ibraahim iyo faysal macalin ibraahim cabdulqaadir macalin ibraahim iyo farxiyo macalin ibraahim shariifo macalin ibraahim xuseen macalin ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim maxamuud macalin ibraahim iyo cabdixakiim macalin ibraahim dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya kenya kanada maraykanka austreeliya iyo yurub waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan xasan macalin ibraahim iyo xaaskiisa maryam mahad dhalandhool oo wiil ugu dhashay degmada dhadhaab ee dalka kenya wiilkaas oo loo bixiyey micraaj xasan macalin ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay micraaj allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waxaa diraya hooyo ceebla axmed gelle iyo caruurteeda fadxi cali maxamed kadiye iyo maxamed cali maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo jamaal cali maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda qoyska reer maxamed abtidoon doolli iyo cabdulqaadir gabayr maxamed cilmi oo qaaqaay ku magac dheer iyo maxamed jaamac iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan reer xaradheere baalyire iyo shaqaalaha salaam somaali bank iyo shaqaalaha beerta daarusalaam dadkaasi waxay kala joogaan muqdisho nairobi london iyo talyaaniga waxaanay hambaliyo dhalasho u dirayaan cabdinuur maxamed kadiye iyo bahjo cali maxamed oo ay gabar igu dhalatay cisbitalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir hosbitaal ee magaalada muqdisho ku yaala gabadhaasi waxaa loogu magac daray baa layidhi ayeeydeed waxaana loogu walqalay khadiija cabdinuur maxamed kadiye ha noqota bay leeyihiin tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamiin aamiin ayaan ina raaciya caasha dhinacii heesaha haddii aan ku laabanno waxaan dhegaystayaasha aan u soo qabannay heesta dalmar waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta salaad maxamed shardi iyo xaliime khaliif maqal
dadna way la tegeen abishii cadbeeka iga sii daray doorsoomay maalmahan sidan aan daysne malahadow galweyaan dow galweyaan madalo ka doobi waaye sida damacday maahine
haddiyaan deeqa hoy deeqa kaalaysal markaale warka lama daboole wixii ku daray ii sheeg
nacabkii dilaya deris aad la noqoto docdaadiga wareege
dalmarow dalmarow waan daboolole abartayoo kala jecel hirdoogle ana dab iyo meel kulul harku darsan maaye maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku ciishe
labinkaadi gelisee
la doodin ha dagaalin naftada dalmarow dalimaa kaalay deeqa kaalay adan kugu danseede
dalmarow dalmarow waa doqonule
waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay u rayaaqeen caasha waxaa gacanteeda ku soo dhacday hambalyo aroos waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah faysal cabdulaahi qoob iyo xaaskiisa iyo carruurtooda maxamed mahad oyow iyo cabdulaahi maxamed deerow iyo salaad maxamed axmed baadi waxaa kaloo ku jira dadka diraya axmed siraad xasan iyo cabdi cali xasan shaamow barre qooriyow aadan iyo haashim cabdulaahi dhammaan dadkani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan axmed belel maxamed iyo farxiyo mawliid shukri oo arooskooda uu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkanna waxaa ciwaan looga soo dhigay hambalyo meher wacan waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ah xasan maxamed cabdulaahi iyo sabaad yuusuf cabdulaahi iyo deeq maxamed cabdulaahi iyo ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo cabdiraxmaan shiine dhammaan dadkani oo kala jooga burco hargeysa iyo meelo kala duwan waxay hambalyo meher hawada u marinayaan lamaanaha qarniga baa la yiri waa tahay sundus haybe iyo ibraahim maxamed oo xafladda meherkooda ay ka dhacday baa la yidhi magaalada burco labadii bisha oktoobar ee sanadka laba kun laba iyo labaatanka ducada iyo heestana waa xaggiina baa la yidhi gaar ahaan waxaad noo soo deysaan bay leeyihiin nurow heesta halkudhageedu yahay jacaylku ciraysan maayo ee xamda bilen iyo zakariye kobciye waa tahay nurow heestaasi toddobaadkan dhegaystayaasha naga soo codsado ma hayno hase ahaatee waxaan usoo qabanayaa heesta halkudhageedu yahay aan kala hubsada iyo codka allah u naxariistay cumar dhulle
Thank you. heestaasina waxaa ku luuqaynaya allah u naxariistay cumar dhuulle cali hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay xasan ismaaciil maxamed iyo cali aadan maxamed cabdiraxmaan shiine iyo maxamed cali caaleen xaliime ciise maxamed iyo maxamed ciise maxamed suuri maxamed diiriye nimcaan jaamac maxamed iyo sabaad maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkaanay hawada uga marinayaan lamaanaha kale ah khadar saleebaan maxamed iyo marwadiisa hodan axmed oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkan kusoo xiri doonno haddii aan idiin soo qabanno waa heesta daada waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta axmed naaji sacad iyo luul jaylaani cali guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo xiraynaa waxaa idinla socotiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo
degmadeeda diida iyo duur leed gashaaye igu soo dirtaa dadkaagii dadkalaygu daare daada anaa ku doortee dacwadayno dambaysay dadkalaygu daare daada anaa ku doortee dacwadayno dambaysay
taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan idaacaddani galabta iyo wararka v o waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo